إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnaa tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa oo darsigeennii boqol iyo toddoba oo nooga bilaabanaya aayadda koowaad ee min suurati saba suuratu saba waa suura makiya waa qur-aankii soo degay qabla alhijra qaala allahu tabaaraka wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu mahad lilaah allah ayuu sugnaaday alladii allihii baa mahad iska leh lahu keligiis uu u sugnaaday maa shay fi samaawaati ciraryaalka ku sugan wamaa shay fil ardi dhulka korkiisa ku sugan walahu alla keligiisa alxamdu ammaan dhammaanteed u sugnaatay fil aakhirati aakhiray ugu sugnaatay wa huwa alle alxakiimu waa midka falsuuban alkhabiiru oo xog ogaalka ah yaclamu alla waa og yahay maa yeliju waxa gala fil ardi dhulka dhexdiisa wamaa yakhruju waxa ka soo baxa minhaa min alardi dhulka wamaa yansilu waxa ka soo dega min asamaa'i kor wamaa yakhruju waxa kora fiiha samada wa huwa alle alraxiimu waa la naxariis badan alkafuuru oo dembi dhaaf badan allah subxaanahu wa tacaalaa naftiisa ayuu mahdinaa alxamdu mahad dhammaanteed ammaan wanaagsan idaylkeed lilaahi allay u sugnaatay alladii allihiya mahadoo dhan iska leh lahu keligiis uu u sugnaaday maa shay fi samaawaati ciraryaalka ku sugan iyo wamaa shay fil ardi dhulka ku sugan dhammaan waxa samaawaadka ku sugan iyo waxa dhulalyaalka ku sugan allah iska leh khalqan wa mulkan wa cabiidan isagaa abuuray isagaa milkiyee maamula asagayna addoomma u yihiin allahaasaa mahad iskale idaylkeed walahu alla keliyuhu u sugnaaday alxamdu mahad fil aakhirati aakhirana aakhirana asagaa mahadda iska leh marka allah mahadda mudanoo leh fi dunya walaakhira adduunkana asagaa leh mahad dhammaanteed aakhirana asagaa leh mahad dhammaanteed labadaba alleh asagaa iska leh subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay muncimka mutafadilka ah adduunka iyo aakhiraba waa allah asaga ayaa muncim ah oo adduunka nicamta la haysto asagaa bixiya aakhirana nicamta la haysto asagaa bixiya marka mahadda aakhirana allah iskalehoo mudan mahadda adduunkana allah mudan labadaba mahadda asagaa iskaleh maadaama uu muncimka mutafadilka u asagu yahay walahu alla keligiisa u sugnaatay alxamdu mahad fil aakhirati aakhira wa huwa alle alxakiimu waa allaha xikmadda badan oo shay walba meesha ku habboon dhiga fii aqwaalihi wa afcaalihi wa sharcihi wa qadarihi alla waa xakiim aqwaashiisa waa xikmad shay walba meeshii ku munaasibka ahaa ayuu dhigaa afcaasha waxa uu sameeyaa waa xikma wax walba sidii u munaasibkeeda u samaynaa sharcigiisa waa xikma wax walba sidii u munaasibkeeda u jidaynaa qadarkiisu waa xikma wax walba sidii u manaasibka ah ayuu u qadaray alkhabiiru waa allaha xog ogaalka ah khabiir weeye waa alla xog ogaal ah yaclamu alla wuxuu og yahay maa yeliju waxa gala fil ardi dhulka waxa gala dhexdiisa wamaa yakhruju waxa soo baxa minhaa arlada ka soo baxa wamaa yansilu waxa soo dega minasamaa'i kor ka soo dega yaclamu alla wuxuu og yahay maa yeliju waxa gala fil ardi dhulka waxa dhulka gala yaclamu alla wuxuu og yahay maa yeliju waxa gala fil ardi dhulka waxa gala oo waxa gala waxaa ka mid ah roobkiiyo dhulka galaa waxaa ka mid ah abuurkii dadka waxa weeyaan ay dhulka ku ridayeen midhihii waxaa ka mid a amwaadii iyo qayrkeedba wax kastoo dhulka gelaya allah waa u tirsan yihiin subxaanahu wa tacaala wax kasta oo dhulka gelaya allah waa u tirsan yihiin waa u tira kooban yihiin dhibicda dhulka gelaysa amwaadda dhulka gelayda abuurka iyo midhaha dhulka gelaya allah waa ogyaho waa u tira kooban yihiin wamaa yakhruju minhaa waxa ka soo baxana alla waa ogyahay waxa dhulka ka soo baxaya oo geedaha ka soo baxaya allah waa og yahay wax kaloo kastoo ka soo baxa allah waa og yahay subxaanahu wa tacaala wamaa yanzilu min asamaa wamaa shayna alla waa og yahay yanzilu soo dega min asamaa'i kor ka soo dega oo waxa weeyaan min alqatri roobkiyaa kor ka soo dega warisqi risaaqadiyaa ka soo dege walbarakaat khayraadkiiya korka soo dega malaa'igtiya soo dege amarkii allah soo dega wax kasta oo soo degaya alla waa ogya waxa korka soo degaya dhibcihii roobka ah waxa korka soo degayo risqigii ah waxa korka soo degayo awaamirta allah waxa korka soo degayo malaa'ig ah dhammaan alla waa ogyahay waxa soo dega wamaa shayna alla waa ogyahay yacruju kora fiihaa samada kora waxa samada aada oo acmaashii saalixadahayd ay ka mid tahay oo malaa'igtii ay ka mid tahay waxyaalaha samada koraa dhammaantood alla waa og yahay wa huwa alle alraxiimu waa alla naxariis badan oo addoommadiisa u naxariis badan ayagoo caasin ayuusan cuquubada ku dedejin raxmaddiis iyo naxariistiisa ayna ka mid tahay alkhafuuru waa allaha dembidhaafka badan oo markay toobad keenaanna ilaah toobadda waa ka aqbala wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay laa ta'tinaa noo imaan mayso assaacatu saacadda qiyaamaha qul waxaa tidha nabiyow balaa inaysan imaanayn iska daaya taas wax jira maahane wa rabbii rabbigaygan ku dhaartay ee lata'tiyannakum way iniin imaanaysaa oo iniin imaanaysaa oo iniin imaanaysaa rabbigaasoo caalimi alghaybi waxa maqan og laa yacsubu kama qarsoonaado canhu alle xaggiisa mihqaalu daratin dhuuracasa qadarkeed mihqaalkaasoo fi samaawaati cidharyaalka ku sugan walaa fil ardi dhulka ku sugan walaa asqaru wax ka yar ma jiro min daalika mihqaalu daraha walaa akbaru wax ka weyna ma jiro ilaa fii kitaabin kitaabuu ku sugan yahay kitaabkaasoo mubiinin oo cad maxaa ay qiyaamuhu u imaanaa saacaddu waxay u imaaneen liyejziya ilaa inuu abaalmariyo daraaddeed alladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha wan wanaagsan ulaa'ika dadka iimaanka iyo camalka saalixa isku daray lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembidhaaf iyo wa risqun risaaqad risqigaasoo kariimun wanaag badan waladiina dadka sacow u saciyeen oo u shaqeeyeen fii aayaatinaa fii ibdaali aayaatinaa aayaadkeenna inay buriyaan mucaajisiina xaalo ay cajsi nagu qadarayaan ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo min rijsin cadaab xun xaggiisa ka ahaaday cadaabkaasoo aliimun mu'limun jirka xanuujiya wa yaraa inay ogaadaan darteed ayay saacadda qiyaamuhu u imaaneen alladiina dadkii uutul-cilma cilmiga la siiyey alladii kii inay ogaadaan unsila la soo dejiyey ilayka xaggaaga nabiyow loo soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaana laga soo dejiyey huwa alxaqa inuu yahay midka xaqa ah oo wayahdi dadka ku hanuuninaa ilaa siraadilcasiisi allaha qaalibkaa jidkiisa alxamiidi almaxmuudi ee la mahdiyo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegin ha aayadan ugu horeydana fikradan dadka baciga inkiraa inay kufaar yihiin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay dadka hadday baciga inkiraan amay ku shakiyaan waa kufaar qofka yidhaahda kufaar maaha laftigiisuna waa gaal kale maxaa yaele wax gaalnimadooda lagu shakiya maaha waa waxa qur-aanka dhammu ka hadlayo oo isbaatinayo oo caddaynaya bacigu bacigu waa kaas sidaas darteeda qur-aanku waa ku celceliyaa dadka baciga inkiraa inay kufaar yihiin aayadaanana ka mid a wa qaala aladiina kuwii waxay idhahdeen kafaruu gaaloobay laa taatina noo imaan maydo asaacatu saacadda qiyaamaha laa taatiina saaca qul waxaa tidha nabiga subanow balaa inaysan imaanayn iska daaya waa imaanaysaa saacadda qiyaamuhu waa imaanaysaa wa rabbi rabbigaygaan ku dhaartay ee la taatiyanakum waa inin imaane aayaddan waxay ka mid tuhi xaafid ibnu kaiir waxa weeyaan saddexda aayadood ee aan aayad afraydaa jirin ee ilaah uu ku amray rasuulka inuu ku dhaarto rabbigiisa weyn in qiyaamuhu dhacayo saddex aayadood ayaa ilaahay ku amray nebigiisa inuu ku dhaarto in qiyaamuhu dhacayo wuxuuna yidhi ku dhaaro rabbi rabbigaaga ku dhaaro uu ilaah yidhi aayadda ugu horayda suuratu yuunus ay ku jirtaa wayastambi'uunaka waxay kaa war weydiinayaan axaqun huu qiyaamaha la sheegayaa ma xaqa ma wax suganaa qul waxaa tidhaa ii haa nacam wey haa wa rabbi rabbigaygan ku dhaartay innahu laxaqun bacigu waa mid sugan oo xaq ah wamaa antum bimucjiziina mana tiidiin kuwa ilaahay daali kara oo ka faka karo uu awoodi weynaya inuu soo bixiyo aayadda labaadna waa aayaddan balaa haa waa imaanaa wa rabbi rabbigaygan ku dhaartay lata'tiyanakum saasaa lagu yidhi nabiga qul dheh aa la yidhi nabiga amar lagu siiyey waxaad tidhaahdaa wa rabbi rabbigaygan ku dhaartay lata'tiyanakum waa inin imaaneen aayadda kalena waan soo marnay oo suuratu taqaabun aan ku soo marnay zacama aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay ku amdacoodeen qofka hadduu bactiga diido waa gaal kuwii gaaloobay waxay ku amdacoodeen allan yubcauu mana la soo bixinayo marka saddexdaas aayadoodba allah wuxuu amray nabiga inuu rabbigiisa ku dhaarto in bacigu xaq yahay ilaa wuxuu idhi subxaana qul waxaa tira nabiga subanow balaa haa waa imaanaysaa inaysan imaanayn iska daaya waa imaanee wa rabbi rabbigaygan ku dhaartaye la taatiyanakum waa inin imaanee rabbigaasoo caalimilghaybi waxa qarsoon oo dadka ka qarsoon og rabbigaasaan ku dhaartay laa yaczubu kama qarsoona oo kama libro canhu alle xaggiisa mihqaalu daratin dhuuracasa qadarkeed laa yaczubu kama qarsoona canhu allah xaggiisa mihqaalu daratin dhuuracasa qadarkeed quraanjada yaryar oo gaduudan taas weeyaan dhuurcasadu taas xataa qadar la-eg ilaahay kama qarsoona midqaalu darrahaas oo fi samaawaati ciharyaalka ku sugan walaa fil ardi dhulka mid ku suganna kama qarsoona marka dhammaan allah subxaanahu wa tacaala wax ka qarsoon ma leh walaa asqaru mubtado weeye walaa asqaru wax ka yar ma jiro min daalika midqaalu darraha walaa akbaru mid ka weyna ma jiro ilaa fii kitaabin kitaabu ku sugan yaho loox maxfuudku ku qoranya kitaabkaasoo mubiinin bayinin cad liyejziya waxaa lagu tacallujinaa lata'tiyanakum waa inin imaanay qiyaamaha bacigu waa imaanaa maxay u imaaneen liyejziya ilaa inuu abaal mariyo aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan marka waa xikmadda bacigu u dhacayo waxay u imaanaydaa waxaa ka mid ah bacigu uu dhacayaa dadkii ilaah rumeeyey markay gaala diiday camalka saalixaas sameeyey markii faasiqiintu caasiyeen dadkaas inay abaalkii la mariyo oo ilaah uu ku abaalmariyo wanaag lahum ulaa'ika kuwaas dheh lahum waxaa u sugnaaday ulaa'ika kuwa iimaanka iyo camalka saalixaa sameeyey lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risqi risqigaasoo kariimu wanaag badan risqi wanaag badan waa jannada maxaa yeelay cudur lagama qaado cuntadeeda qarashna laysma weydiiyo haddii la cuno ka gadaal inay go-dana lagama cabsado waa risqi kariim ah waxay u dhacaydaa waladiina dadka sacow shaqeeyeen waladiina dadka sacow sacyiyey oo u shaqeeyey fii aayaatina fii ibdaali aayaatina inay adiladeenna iyo xujajkeenna buriyaan dadka raba oo saas u shaqayna oo ila waa kufaartoo dhan waxa weeyaan kufaartu waxay u shaqeeyaan inay buriyaan adilada iyo aayaadka towxiidka sugaya ilaahay waxdaaniyadiisa sugaya ilaahay xaqiisa sugaya inay shubahaad ku furaan oo buriyaan sidaasay kufaartu u shaqeeyaan sidaas ayay u shaqeeyaan marka ilaah wuxuu yidhi subxaana waladiina dadka sacow u shaqeeyey oo u sacyiyey fii aayaatinaa fii ibdaali aayaatinaa aayaadkeenna inay buriyaan oo ay waxa weeyaan ka hor yimaadaan mucaajisiina xaalay cajsi nagu qadarayaan mucaajisa macnaheeda waxay tahay waxay malaynayaan markaas ay ka shaqaynayaan ilaahay diinkiisa inay hor istaagaan in aan ilaahay u ciqaabayn inaan ilaahay u ciqaabayn oo macnaha aan bacfi jirin oo ilaahay uusan awoodin inuu inta soo bixiya la xisaabtamo saasay u haystaan waxay isleeyihiin alla ma awoodo oo waa ka caajisay cajsi waxa la yhahdaa shaygan inaad awoodi weydaa la yidhahdaa shaygan inaad awoodi weydo ayaa la yidhahdaa cajsi marka inay awoodi waayey alle sidaasay alle ku qadireen oo ka soo qaadeen ee hadday og yihiin alle inuu awoodo inuu soo bixiyo oo uu la xisaabtamo ma dhici karto inay ka shaqay lahaayeen ilaahay diintiisa korimaadkeeda laakiin markay diinta alle burinayaan iyo aayaadka alle waxay maleeyeen alla ku qadareen oo ka soo qaadeen inuusan awoodin inuu ta qof dhintay soo bixiyo abaal mariyo marka mucaajisiin waa saas macnaheeda waxay allah ku qadareen oo ka soo qaadeen inuu ka caajisay inuu addoommada soo bixiyo ilaa wuxuu ihi subxaana ulaa'ika kuwaas la soo tilmaamay ee ka shaqaynaa inay buriyaan ilaahay aayaadkiisa lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo min rijsin cadaab xun xaggiisa ka ahaaday cadaabkaasoo aliimun mu'limun jidhka xanuujiya wayaraa wayaraa waa nasbisanta waxay ku cadfan tahay liyejziya ay ku cadfan tahay wayaraa inay ogaadaan darteeday bacigu u imaanaan waxaa bacigu u imaanaya saacadda qiyaamaha wayaraa inay ogaadaan oo cilmulyaqiin waxa weeyaan caynulyaqiin ay gaaraanba intee waxa weeyaan ogaalka haddeer mu'miniintu waa og yihiin laakiin ogaalku inta sii gudbo caynulyaqiinu gaara wa yaraa inay ogaadaan alladiina dadka uutul cilma cilmiga la siiyey alladii diinkii inay ogaadaan unsila la soo dejiyey ilayka xaggaaga nabiyow loo soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaana laga soo dejiyey huwa alxaqu inuu xaq yahay inay ogaadaan inuu xaq yahay inay ogaadaan marka tanna macnaheedu waa maxay waxay tahay laba xikmadood ayaa la sheegay sababka uu u imaanaa qiyaamuhu xikmadda koobaad waxay tahay dadkii iimaanka iyo camalka saalixa waxa weeyaan la yimid in la abaal mariyo sidaasaa bacfigu u dhacaa dadkii u shaqeeyey ilaahay aayaadkiisa inuu ka hor yimaadana cadaab xun ayay leeyihin waxaa kaleeto qiyaamuhu u dhacaa inay ogaadaan dadkii markay adduunka joogeen mu'miniinta ahaa oo nabiyaalka rumeeyey diintii nabiga lagu soo dejiy inay xaq ahayd oo awal miyaysan ogeyn aakhiro inay ogaadaan aaqiyaamo u dhacahli aakhiro marka la tago mu'miniintu inay ogaadaan diinkii nabiga lagu soo dejiy inuu xaq ah oo haddeerba sow ma oga waa og yihiin laakiin cilmigaa usii siyaada sababtoo ah laysa alkhabaru kalmucaayana mu'miniinta hadda waa loo sheegay bacfiyaa dhacaa waa rumeeyeen hadhow markii bacfigii dhaco ayagoo u jeeda oo lagu abaal mariyo dadkii waxa weeyaan diiday bacfiga naar oo dadkii nabiyaalka iyo qur-aanka ka hor yimid naar lagu abaal mariyo ayagoo u jeeda mu'miniintu oo dadkii nabiyaalka raacay iyo qur-aanka janno lagu abaal mariyo cilmigoodii waa sii kordha marka waxaa cilmigoodiiya sii kordha markaasay waxa weeyaan aad ugu farxayaan oy leeyihiin laqad jaa'at rusulu rabbina bilxaq alla ilahay rususha rabbigeen xaqay noola timi waxay leeyiin haadaa ma wacda araxmaan wasadaqa almursaluun kan waa wixii rabbi noo ballan qaaday raxmaan run ayna sheegi jireen rusushu marka dadkii mu'miniinta iyagoo adduunka rumaysan diintii nebiga lagu soo dejiyey inay xaq aheyd haddana markay dhacdo ayagoo u jeeda janno lagu abaalmariyo dadkii rususha rumeeye qur-aanka raacay iyagoo u jeeda naar lagu abaalmariyo dadkii qur-aanka diiday markaasaa xataa ay waxa weeyaan rumayntooda iyo cilmigoodu sii kordhe markaasaa cilmigoodu wuxuu noqonaa cilmalyaqiinu noqonaa amase caynulyaqiin uba noqonaa caynulyaqiin wayahdi inuu dadka ku hanuuninaya ayay ogaanayaan mu'miniintaasu diinkii nabiga lagu soo dejiyey ilaa siraadi alcasiizi allaha qaalibka waddadiisa alxamiidi ee la mahadiyo maxaa yeele dadkii raacay oo waxay arkayeen jannadii galay markaasay si cilmi usii kordhaa in qur-aankii nabiga lagu soo dejiyey uu dadka janno ku hanuuninaa wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay hal nadullukum maynin tusinaa calaa rajulin nin rajulkaasoo yunadi'ukum iniin sheegaa idaa musigtum markii laydin googooyo kulla mumasaqin googoyn dhammaanteed innakum idinka la fii khalqin abuuris dhexdeed inaad ku sugnaanaydaan khalqigaasoo jadiidun cusub aftaraama wuxuu abuurtay calallaahi alla korkiisa kadiban been am bihi mase waxaa ku sugan jinnatun waalli bal iskabadaa waxa weeye nabiga ilaah kuma been abuura waalina kuma sugna ee aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhirada fil cadaabi cadaabay ku sugan yihiin iyo wa dalaali baadi dalaalkaasoo albaciidi fog afalam yarow miyaysan arkayn gaaladu ilaa maa bayna aydihim waxa ka horeeya wamaa khalfahum waxa ka dambeeya min asamaa'i cir xaaluu yahay waalardi dhul xaaluu yahay inna sha haddaan doonnuu ilaah yidhi naksif bihim waa la goynaynaa alarda dhulka ow nusqid ama waa ridaynaa calayhim korkooda kisafan gaballaan ku soo ridaynaa gaballadaasoo min asamaa'i cirka ka mid ah inna fii daalika arrintaas la soo sheegay la aayatan calaamad ayaa ku sugan likulli cabdin addoon dhammaantiisaa calaamad ugu sugan tahay addoonkaasoo muniibin ilaahay u soo laabta allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramin gaaladii qur-aanka iyo bachiga iyo nabiga diiday waxa weeyaan sida ay uga dhigi jireen bachiga arrin fog oo aan dhici karin arrin aad u fog oo caqliga ka fog oo dhicitaanka ka fog ayay ka dhigi jireen marka ayagoo ku jeesjeesaa ay sidaan dhihi jireen wa qaala aladiina kuwii waxay idhahdeen kafaruu gaaloobay hal nadullukum maynin tusinnaa hal nadullukum maynin tusinnaa calaa rajulin nin rajulkaasoo yunabbi'ukum iniin warramaho idiin sheegaa idaa musiqtum markii laydin googooyo ood inta dhimataan carradu idin cuntoo jidhkiinnu ku dhammaado kulla mumasaqin kulla mumasaqin googoyn dhammaanteed kullada masdarnimo ku nasbisan innakum mafciil mutlaqnimay ku nasbisantaha innakum idinka la fii khalqin abuuris inaad ku sugnaanaydaan abuurisaasoo jadiidin cusub gaaladii kuwii waaweynaa aadadkii waxay uga dhigayaan nabiga warkuu sheegaa inuu yahay war lala yaabo ay uga dhigayaan markaasi le warkaalay wax la yaab waan intusaynaa waxaan ku tusaa nin dadka u sheegaya marka qofku dhinto oo ciiddu cunto oo u googoo kadib in mar kale ilaahay soo abuura abuuris cusub ka warran nin saas sheegayaan intusaynaa ayli waxay ka dhigayaan wax lala yaabo oo lagu maadsado oo hariibahay ka dhigayaan taasay ka dhigayaan markaasina laba maadu mid yahay inuu ilaahay ku been abuurana oo uu is og yahay iyo inuu waalan yahay labada mid tahay ee qof kale kuma hadlo waxaas ilaahaa qof dhintay oo baaba-ay soo noolaynayo qof kale kuma hadlo laakiin laba maaday mid inuu waxa weeye ninkaanu uu waxa weeyaan ilaahay iskaga been abuura asagoo is og iyo inuu waalan yahay labada mid tahaydhe gaalo waxay tidhi aftaraa ma abuurtay hamsada istifaamiyaa aftaraa ma wuxuu ku abuurtay calallaahi alla korkiisa aftarama wuxuu ku abuurtay calallaahi alla korkiisa kadiban been miyuu ku abuurto ma ilaahiyuu ku been abuurana isagoo is-og an bihi mase waxaa ku sugan jinnatun waali labadaas kuu yahay yidhahd ma jinniyuu qabaa oo waa waalaya mase ilaahiyu iskaga been abuuraa ilaaha ka jawaabay subxaana ilaah wuxuu idhi bal iska daa waxa weyn ilaahayna kuma been abuura nabiga markuu leeyahay bachiyaa jira jinnina ma qabo laakiin aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhirada fil cadaabi cadaabay ku sugan yihiin ayagaa cadaab dhexda uga jira gaal kasta cadaabu ku jira sidiisaba gaal cadaabu ku jira sababtoo ah sababkii cadaabka geylahayu dhexda uga jira sababkii cadaabka geylaha uu ku jiraa khalaas mar hadduu sababkii ku jiro musababkii waa u diyaa marka cadaabay ku jiraan iyo waa dalaali baadi albaciidi fog qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi afalam yarow miyaysan arkayn ilaa maa bayna aydiihim waxa hortooda ahaaday iyo wamaa khalfahum waxa gadaalkooda ahaaday min asamaa'i cir xaaluu yahay iyo walardi dhul in nashaa haddaan doonno naqsi bihim waa la goynaynaa alarda dhulka aw nusqid calayhim aw waxaan ku soo ridaynaa kisafan gaballo kisfan dilana waa halcad kisafanna waa jamac gaballadaasoo minasamaa'i cirka ka mid ah allah subxaanahu wa tacaala aayaadkanna wuxuu noogu sheegaa ilaahay xilmigiisa iyo dulqaadkiisa kufaarta dhahayda qof dhintay alla ma soo noolayn karo muwaysan arkayn waxa ka horeeya hortooda hadday fiiriyaan waxay arkayn cir iyo dhul hadday gadaalka fiiriyaan cir iyo dhul adiga hadda bannaankaas istaag dhinac kastood fiirido cir iyo dhulaad arkayda cirka iyo dhulka intaas la egay dhinac kasta kaa xiga alla abuuray marka allihii abuuray ciraryaalka intaas la eg iyo dhulalyaalka intaas la eg ma allahaasaan awoodin qof dhinta inuu nafta geliyo balaa inuusan awoodin iska daa waa awoodaa la khalqu samaawaati waalardi akbar min khalqi nnaas ciraryaal iyo dhulalyaal abuuristood aa ka weyn dad abuuristiis dad abuuristood ayagaa ka weyn laakiin yaa wax ku qaadana arrintaas qof iimaan leh oo ilaahay u toobad keenaa wax ku qaata qofka kale cirka isagoo ujeeduusan waxba ku fahmayn ilah wuxuu idhi subxaana inna fii daalika arrinkaas oo ciraryaalka iyo dhulalyaalka ah waxa weeyaan la-aayatan calaamada ku sugan calaamad ilaahay awooddiisa lagu garto ilaahay dulqaadkiisa lagu garto maxaa yeelay cirkii waa naga koreeya dhulkii waa naga hooseeya ilaah subxaanau wa tacaala waa awoodaa dhulka inuu hal mara la gooyo dadkaas ku kufrina cirka inuu ku soo ridana waa awooda isagoo awoodo ayna caasinayaanu ilaahay u kaadina arrintaas marka la-aayatan calaamadaa ku sugan laakiin calaamadu yay ugu sugantao wax ku fahma likulli cabdin addoon dhammaantiis addoonkoo muniibin ilaahay u laabta qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad aataynaa waan siinay daawuudda nabiyullaahi daawuud mina xaggeenna xaalu ka ahaaday fadlan dheeraadan siinu ilah yidhi nimcaad dheeraad ah ayaan siinay wa qulnaa waxaan idin soo qadaro yaa jibaalu buureey awibii celceli macahu daawuud la jirkiisa bitasbiixi tasbiixda celceli wadayra wa sakarnaa waan u saqirnay addayra shimbirihiina waan u saqirnay wa alannaa waan u jilcinnay lahu nebi daawuud alxadiida birtiina waa u jilcinnay wa caahidnaa iley waxaana kula ballannay an icmal samee saabiqaatin diricyaal oo balballaaran waqadir jaango fi sardi samaynta wacmaluu camal fala nebi daawud iyo ehelkiisiiyo saalixan camal wanaagsan innii aniga bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaydaan basiirun mid u aragti badanaan ahay allah subxaana wa tacala haddana wuxuu nooga warramin nicamtii uu ugu nimceeyey addoonkiisii rasuulkiisii daawuud calayhi salaam ilaa wuxuu idhi subxaana walaqad wallaahi allaan ku dhaartay qad xaqiiqe aataynaa waxaan siinay daawuudda nebi daawuud minaa xaggeenna xaaluu ka ahday fadlan dheeraadaan siinay waxyaala dheeraad ah oo tiro badan fadligaas aad u badan yahay waxaa ka mida ilaah wuxuu iskugu daray bayna nubuwa walmulki lmutamakin boqortooyo iyo nabinimo oo alla iskugu daray waxaa ka mid ah ilaah wuxuu siiyey waxaweyn ciidamo dawil cadadi walcudad tiro iyo tayo isku darsaday ciidamo tiro iyo tayo isku darsaday ilaahaa siiyey waxa la siiyey waxaa ka mido cod qurux badan oo ilaahay uu ku xuso nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam habeen uu wuxuu maqlay abuu muusa alashcari oo qur-aan akrina saxaabada habeenkiiyay soo kici jireen ma ahayn habeenkii sida dameer baktiyey oo kaleeto qorraxdu kicido ee habeenkiiay qur-aanka ku tukan jireen markaasu isagoo habeenkii nabigu socda uu abuu muusa alashcari oo qur-aanka akrinaa maqlay markuu maqlay waa dhegaystay waa u istaagay markaasuu dhegaystay waa dhegaystay markaasuu subaxdii u sheegay nabigu wuxuu yidhi laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud waxa weye waxaa lagu siiyey abuu muusa alashcariyo sawd ama dhawaaq dhawaaqyadii nebi daawuud iyo eelkiisi la siiyo ka mid kaasaa lagu siiyey riwaayad kalena waxaa laqad uutiya haadaa sida xaafid ibnu kaiir midda uu soo aroorina ninkan waxaa la siiyey mizmaaran sawd min mazaamiiri aali daawuud nebi daawuud ehelkiisii cododyaalkoodii ka mid ah marka ilaahay fadliga uu siiyo tirada badanay ka mid aheed yaa jibaalu wa qulnaa waxaan idhi soo qadaro yaa jibaalu buureey awibii celceli macahu daawuud la jirkiisa bitasbiixi tasbiixda celceli tasbiixda celceli allah subxaanaه wa tacaala buurihii amar siiyey jamaadaadka iyo xayawaanaadka kulli allay ka amar qaataan ilaahay amar wuxuu ku siiyey nabi daawuud markuu tasbiixsado tasbiixda idinkuna la wado la celceliy buurihii oo dhana amarkaas lagu siiyey amarkaasaa lagu siiyey marka awibii waa rajicii laba tafsiiray mufasiriintu leeyihiin awibii sabbixii tasbiixsada laakiin waxaa xagga luqada ku cad macnahaasaana macnaha sawaabkaa sida xaafidkuba rajaxaye waxa weye rajici celceli weye waxaad celcelidaan macahu daawuud la jirkiisa bitasbiixi watayra ficilan loo soo qadarin lagu nasbin wa sakarnaa waxaan u laylinay nabi daawuud atayra shimbirihii oo iyaguna waa la tasbiixsanaya markuu subxaana la yidhaha iyaguna tasbiixda ku dhufanaya qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa alannaa waxaan u jilcinnay lahu nebi daawuud alxadiida birtii birta hadda markay banu aadamku u baahdaan dabay geliyaan markay kululaatay garaacaan markaasay waxay doonaan ka samaystaan laakiin nebiyullaahi daawuud sidaas ma ahayn ilaahay waa u jilciyey siduu doono uu wax uga samaysanay ilaahaa u jilciyey siduu doono sida xargaha loo sameeyo sidaasoo kaleeto ayay u ahayd marka asagu bir iyo garaacid midna uma baahnay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi anicmal saabiqaatin yacnii wacaahidnaa waxaan kula balladnay ilayhi daawuud anicmal samee saabiqaatin diracyaal waasica macnaha anicmal samee duruucan duruuc samee duruucdaasoo saabiqaatin waasica waxa weeyaan dirac bireed waayo oo dagaalka laga gasho jir marka maadaama uu nabiyullaahi daawuud jihaadi jiray waxaa la leeyahay diracyaal balballaaran samee waa biro yaryar oo silsilada ahoo laysdhex gelinaya sida saacaddaa silsiladeedoo kale oo qofku waxa weyn qamiis ahaan u gashana waa orda waa booda waa fariisana wa maca daalika bira jirkiisii o dhan ku jirta jirkiisii oo dhan biraa ku jirta biraa ku jirta warankii ma karo waxa weyan fallaartii madgeli karto qamiis biruhu sita nabiyullaahi daawuud aa la yidhi samee nabiyullaahi daawuud aa la yidhi samee waqadir jango fi sardi samaynta markaad samaynayso waa inaad aad u qiyaastaa oo waxaa lagaa rabaa masaamiir waaweyn ha iskula dhejin oo jejebida amase waxa weeyaan wax yar yar oo uu kala daato hadhow markii seefta lagu dhufto ee wax isku jaan go-an oo waxaa la rabaa labada xalqadood in laysku celiyo bir yar layskula qabto oo meesha la daloolaa meel oo weyn aysan noqonoo fallaartu gasho wax inta yaryaraanta laga badiyo kala daatana uusan noqon aad u jaangooya la yidho isku qiyaas marka sardiga waa samaynta nasjiga weeye amase waqadir jango fi sardi masaamiirta oo sardigu waaba mismaarka mismaar carabiga lagu yidhaaha waaba mismaarkiiba asaga jango iyo mismaar weynna ka dhig mid yarna ka dhig labadaba waa lagu fasira wacmaluu camal fala jamca laga dhigay awelna mufrada lagu waday waa daawuud iyo ehelkiisa anta wa ahluka wey wacmaluu camal fala daawuud iyo ehelkiisiio saalixan camal wanaagsan innii aniga bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaydaan basiirun mid u aragti badana waa idinla socdaa nicamtaasaan idin siiyey waa idinku muraaqabaynaa sida aad aad u shaqaydaan marka acmaal saalixaa sameeya oo nicamta ilaah idiin galay uga shukriya qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walisuraymaana waxaad soo qadartaa wasakharnaa waxaan u laylinnay lisulaymaana nabiyullaahi sulaymaan arriixa dabaysha guduwuhaa kallahaaddeeda intay subaxii socoto ilaa zawaalka laga gaaro shahrun hal bilay intii qof u socdo weeye wa rawaaxuhaa caraabadeeda oo galabkii ilaa qoraxdu ka dhacdo intay socoto shahrun bil weeye wa asalnaa waxaan u dareerinnay lahu nabi sulaymaan caynaalqitri maarta isheedii wa min aljinni jinniguu ka mid ahaaday man duul yacmalu u sameeyoo shaqeeya yacmalu shaqeeya bayna yadayhi nabi sulaymaan hortiisa ku shaqeeya biidni rabbihi rabbigiis towfiiqdiisa iyo waafajintiisana ku shaqeeya waman yasib qofkii leexda minhum jinnigaas xaala uu ka mid yahay can amrinaa amarkeenna aan amarnay inay sulaymaan u shaqeeyaan qofkii ka leexda nudiku waa dhadhansiinaynaa min cadaabi saciiri cadaab hurayo shidan yacmaluuna waxay u samaynayaan jinku lahu nabi sulaymaan maa yashaau wuxuu doono min maxaariiba mixraabyaal xaale ay yihiin wa tamaaiila taallooyin xaale ay yihiin iyo wa jifaanin xeerooyin xaalay yihiin xeerooyinkaasoo kal jawaabi dar la mid ah iyo wa quduurin dheriyaal dheriyaalkaasoo raasiyaatin qodqotoma wa qulnaa waxaan ku nidhi soo qadaro icmaluu camal fala aala daawuuda yaa aala daawuud daawuud iyo ehelkiisiiow shukran liajli shukrin mahdin aad ilaahay ku mahdinaydaan daraaddeed wa qaliilun in yar weeye intaas yaroo min cibaadiya addoommadayda ka mid ah ashakuuru kan shukriya allah subxaanahu wa tacaalaa markuu nooga soo warramay nicamtii ugu nimceeyey nebi daawuud waxaa ilaahay ku cadfo daba dhigay nicamta ugu nimceeyey wiilkiisii sulaymaan ibnu daawuud ahaa sulaymaan ibnu daawuud ayaa ilaahay nooga warramay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wlisulaymaana wa sakharnaa waxaan u sakirnay lisulaymaana nabiyullaahi sulaymaan arriixa dabayshaan u sakirnay ilaahii weynaa subxaana wa tacaala dabaysha uu u fududeeyey gaadiidu uga dhig meel alla meeshuu doonayo waxa weya dabayshaasu iska raaca hadduu ciidan dirayo dabayshuu saaraa dabayshaas uu iska saaraa wuxuu yidhi xasanubasri waxa weeyaan subaxdii ayuu gobashiisa saaranaa dimishqa siiriyuu ka dhaqaajinaa markaasay istakri oo waxa weeyaan eeshiyada ku dhex taallo hal bil loo socdo ayay ka dejina u ka qadaynaa meeshaasuu ku qadaynaa marka uu qadeeyo uu waxa weeyaan haddana halkaas ka soo carraada oo dabaysha ka raaca kaabuul ayuu ka degaa oo ka cashaynaa nuucaasa iska aheed dabayshaasaa ilaahay gaadiid uga dhigo u fududeey walisulaymana sulaymaan waan u sakirnay arriixa dabaysha guduwuhaa kallahaadeeda subaxdii waagu markuu beriyo ilaa zawaalka laga gaaro macnaha ilaa laga gaaro duhurku wakhtiguu galo shahrun bil wey intaas bilay u soconeen waxa weeyaan macnaha bil intii loo soco jiray intaa u socona wey inta qofka dheereeya bil u socdo ay ayadu gelinka hore u soconeen gelinka hore oo subaxii ilaa laga gaaro duurka wakhtiga uu galo intaas waxay dabayshu u soconeen bil intii qof u socdo wa rawaaxuhaa dabaysha caraabadeeda oo waxa weeyaan wakhtiga duurkiiya ilaa qoraxdu ka dhacdo inta ay dabayshu u socotaana shahrun bil intii qof u socdo weeye wa asalnaa waxaan u socodsiinay asalnaa waxaa loola jeeda adabna waa dhalaalinay wey waa u dhalaalinay markaasaan il qulqulayda uga dhigno wa asalnaa waxaan u socodsiino waxa weeyaan u dhalaalinay low nabi sulaymaan caynalqitri maarta isheedii qitri waa maarta qatrina waa roobka qutrina waa gobolka iyo jihada marka qutri la yidhaha gobolkaas soomaaliya kale qutri suudaanoo kale qutri qutri waa waa beledka waxa weeyaan qitrina waa maarka la dhalaaliyey qatrina waa roobka wa asalna marka isaga il qulqulaydaa looga dhigay sida isha biyuhu u socoto a maarta ugu socoto saas darteed bay yidhahdeen mufasiriintu waxa maanta adduunka maar yeella waa maalmihii nabiyullaahi sulaymaan uu joogay ishii qulqulayday ilaa hadda il lama haya maara cad yara meel laga soo garaaca la gargaraaca maar yara meel laga helaaleli laakiin nabiyullaahi sulaymaan waxa weeyaan maartu il qulqulayda u ehe maartuna waxyaalaha horumarka lagu gaaray ka mid ta oo wax badan fududeeya oo waxyaala fara badan a loo adeegsadaa il qulqulaydaan maarta uga dhignu ilahay leey oo sida biyihii u socota waxaa kaloo ilaah u saqiray wa min aljinni jinniga ayuu ka mid ahaaday wa min aljinni jinniguu ka mid ahaaday man duul yacmalu shaqeeya bayna yadayi sulaymaan hortiisa ku shaqeeya biidni rabbihi sulaymaan rabbigiis idankiisuuna ku shaqayna waxaa kaleeto ilaahay weynaa subxaana wa tacala u saqiray nabi sulaymaan jinka qayb ka mida qayb jinnigii ka mid ah ilaahay u layliyey markaasay u shaqaynayaan wax alla wax u baahdo oo ay qaban karaan ay u qabanayaan ayay u qabanayaan ilah wuxuu yidhi subxaana waman yaziq qofkii leexda minhum jinka xaaluu ka mid yahay can amrina amarkeenna qofkii jinkaas ka mid ah oo amarka yaga khilaafoo nacaasiya markaan idhaa u shaqee sulaymaan ama amar kale alla siiyo nudiqhu mankaas waxaan dhadhansiinaynaa min cadaabi saciiri cadaab huraya cadaab holcaya ayaan dhadhansiinaynahu ilah yidhi subxaana yacmaluuna waa shaqaynayaan yacmaluuna waxay u samaynayaan lahu nabi sulaymaan jinku waxay u samaynayaan maa yashaau wuxuu doono min maxaariiba mixraabyaal xidhiin mixraabka waa dhismaha dheer wey mixraabkan oo lagu tukado maaha dhismo kastoo dheer a la yhahdaa mixraab dhismaha dhaadheer kaas weeye marka ma dhismayaal dhaadheer ayaa ay u samaynaya mixraab waxaa loo yidhaahdaa lianna saaxibahu yuxaaribu canhu dhismaha dheer qofka ku jira waa ka difaacana meeshaas waa goobta difaaca uu ka galo qofka oo wixii cadowga ku soo socda dhismahaas dheera laga difaaca marka maxaarib waa jamcu mixraab mixraabkana waa dhismaha dheer marka dhismayaal dhaadheer ay u samaynayaan iyo wa tamaaiila taallooyin waxay kaloo jinkaas u samaynayaan taallooyin maxaa loola jeedaa taallooyinka ilaaha garanaya mufasiriinta qaara waxay yidhaahdeen taallooyinkan waxaa loola jeedaa malaa'igay usoo sawirayaan ama nabiyaal ama dadkii saalixiinta ahaa masaajidkaa la soo dhiga nabigii hebel ahaayoo dhintay sawirkiisii shiiqii hebel ahaayoo dhintoo saalixaa sawirkiisii ay usoo samaynayaan woy dadku waa arkaaya alla masaalixii saas u cibaadaysan jiraa siba cibaadadii ku dadaalaya annaga hadda waa naga xaaraamay saygu ayaga sharcigoodii ku banaaneed saas yidhahd ayaga sharcigoodii ay ku banaaneed mufasiriin badanaa saas mareen laakiin waxa weeye oo waxa lagu nasaqayay leeyihiin sharciga nabi maxamed sala allahu calay wasalam laakiin taas waxaa diida xadiiska saxiixa xadiidka saxiixaa diidaya arrintaas waa shirki shirkina weligiis ma banaanaa xadiidka saxiixa wuxuu leeyahay nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam ayaa ummu xabiiba ayaa waxay u sheegtay markay tageen xabashada waxaan ku soo aragnay yidhahdeen meelaha ay nasaaradu ku cibaadaysatoo kanaa'istaa waxa weeyaan masawiro yaalla nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ulaa'ika idaa maata fiihim alrajulu saalix banow calaa qabrihi masjida wa sawaruu tilka suwar ulaa'ika shiraaru lkhalq nabiga wuxuu yidhi sala allahu alay slm dadkaasaan ii sheegayaa waxay tahay markii qof saalixa ka dhinto masaajid ay ka dhisi jireen qabrigiisa masaajid ayay ka dhisi jireen markay ka dhisaanna qofkii saalixa masawirkiisiina waa keeni jireen waana ilaahay intuu abuuray kuwa ugu shar badan marka ma waxaasaa diina haddii ayaga ay diintooda ku bannaanaan lahayd miyaad nabigu dhihi laha waa kuwa ugu shar badan ma dheheen marka diin horena kuma bannaanayn waana aslu shirki bani aadam banu aadam oo dhanba shirkigiisu halkuu ka yimi suuratu nuux markaan maraynaan soo mar cabdullaahi ibni cabbaas oo saxiix bukhaariguu ku yaallaa oo leh waxa weeyaan banu aadamba shirkigooda asal waxa u ahaa shantii ninoo saalixiinta markay dhinteen wadi iyo suwaac iyo yaquus iyo yacuuq iyo nasri ayaa shaydaan u waxyoodu yidhi war dadkan dhintay yaan la halmaamine soo sawira musawiradoodii si aad u xasuusataan markaasay soo sawireen qabuurihii cag dhigeen meeshaasay iskaga cibaadaysan jireen mana caabudin markay dhinteen dadkii sawiray caruurtii ka farcantay aa waxa weeyaan caabudoona yihahdeen aabeenkanu caabudi jira illa iyagoo ag fadhiyu arkay marka asalka banu aadan shirkigiis qubuure la ag fadhiisto iyo sawir la sawiru ka yimi shir aslu shirkiba waa qabri la ag fadhiisto iyo masawir labadaasu ka yimaada marka wax noocaasa ma dhici karto diin hore iyo diin dambe midna inuu ku banaanaada mana banaana marka tamaaiishan ilaaha garanaya qaarna waxay yhahdeen waa waxaan xayawaan ahayn wax aan noola ahayn hadda waxaan noola ahayn haddaba waa noo banaanta anaga diintayda wax aan noola ahayn oo naf lahayn waad sawiri kartaa aduu kacbada waad sawiri kartaa kacbadiiyaad sawiri kartaa timaalna waxaa la yidhahdaa shay inaad sawirto adoo u ekaysiinaya shay kale adoo u ekaysiinaya shay kale kaasaa la yidhahdaa timaal marka waxa weeye tamaaiishu waxaa dhici karta inay ahaayeen wax aan naf lahayn wax aan naf lahayn guryo iyo waxyaalo kale iyo muuqaalo kale marka ilaaha garanaya walcilmu cinda allah wajifaanin xeerooyin waa saxmo waaweyn oo wax lagu cuno mufasiriinta gabal waxay hahdaan halkaa saxan kunaa wax ku cuneen meeluu yaalla waa weyn ya markaasa inta kun dhinacyada ka fadhiisocmaan ilaaha garana marka iyo wajifaanin xeerooyin xeerooyinkaasoo kal jawaabi darar lamid darka weyn oo geela lagu shuboo kale oo ah kaasoo kaleeto iyo wa quduurin dhariyaalay samaynayaan marka wejinku wax badanay qabanaya qalabkii dhammaayoo lagu noolaa waxa ciidanka wax loogu karinayo waxa wax loogu shubaa iyo guryo iyo waxaas horan bay samaynayaan iyo wa quduurin dhariyaal digsiyaal wax lagu kariyo dhariyaalkaasoo raasiyaatin qodqotoma oo waaweyn lama dhaqaaji karo hoos unbaa laga shida dabka laga damina inta laga gurto raashinka icmaluu camal fala wa qulnaa waxaa nidhi soo qadaro icmaluu camal fala aala daawuuda nabiyullaahi daawuud ehelkiisii ilaa nabi sulaymaan waa ina daawuude daawuud ehelkiisii ow shukran camal fala shukran icraabo badanaa ku bannaan laba ka ka soo qaado waxaa ku bannaan inaad tidhahdo icmaluu camal fala aala daawuuda shukran daacad ilaahay maxaa yeele daacada ilaahay waa shukri salaadu waa shukri qofka sooma waa shukri shay cibaadaa qofku markuu sameeyo waa shukri shay cibaadaa qofku hadduuba sameeyo waa shukri ila shukri waxaa la yhahdaa ilaahay nicamta uu ku siiyey qalbiga inaad ka qirto carabkana aad uga mahdido xibnahana aad iyo nimcadana aad daacada alle u adeegsato marka daaca ilaahay samey weeye shukran waa mafcuulu bih waxaa kaloo ku bannaan in sifa limawsuufin maxduuf laga dhigo icmaluu camal fala aala daawuuda camalan camal camalkaasoo shukran ilaah mahdin waxaa kaloo ku bannaan mafcuulu min ajlihi isagaana ugu fudude icmaluu camal fala aala daawuuda nabiyullaahi daawuud ehelkiisiio shukran mahdin aad ilaahay mahdaydan daraaddeed u camal fala ilaaha idiin saqiray waxa weyan dabayshii ilaaha idiin saqiray jinnigii nicamtaas alla idin siiyey alla daacadiisa u adeegsada ee ha u adeegsanina fasaad ilaah wuxuu noo sheegin subxaana asagu waa nimceeya waa muncim laakiin inta nimcada ka shukrida ma badna ilah wuxuu yidhi subxaana wa qaliilun in yar weeye waa khabar muqadama mubtadihina waa ashakuuru wa qaliilun in yar weeye intaas yaroo min cibaadiya addoommadayda ka mid a ashakuuru kan shukriya cidda shukridaa waa in yar waxyaalaha addoommada ka shukriya inta kale waxa weyan addoommada nimcada allay cunaa macaasidiisana waa u adeegsadaan dhegaha alla siiyey ay alla ku caasiyaan waa dhegtu alla siiyada markaasay muusiqa iyo xaaraanta ku dhagaystaan indhaha alla siiyey ay riwaayadaha iyo waxa weeyaan filimada shaydaan ku daawadaan lugaha alla siiyeyna macaasiday ku aadaan gacmaha alla siiyeyna xaaraantay ku qabtaan waxa weeyaan carabka alla siiyeyna waa ku caasiyaan dadka aarkiisu waa sidaas in yar unbaa ilaahay shukrida saasuu ilahay leeya subxaana in yar ah ilaahay shukrida falamaa qadaynaa markaan xukminay calayhi sulaymaan korkiisa almowta geeri maa dalla ma tusin hum jinnigii calaa mowtihi mowti sulaymaan nabi sulaymaan dhimashadiisa ilaa daabatulardi dhulka daabadiisii maahane taakulu xaala ay daabadaasu cunaydo min sa'atahu nabi sulaymaan ushiisii falamaa qara markuu dhacay nabiyullaahi sulaymaan tabayanat iljinnu jinkii waxay caddaysatay allowkaanu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwo og alqayba waxa maqan maa labisuu ma nagaadeen filcadaabi cadaabka kuma nagaadeen cadaabka almuhiini oo ihanaysta allah subxaana wa tacaala aayadan wuxuu nooga warramin markuu ilaah subxaana wa tacaala nabiyullaahi sulaymaan oofsanayey ilaahay weynaa cilmi aad u qiimo badan oo ummadda anfacaya awalan wa aakhiran ayuu ilaahay ku muujiyey qaabka loo oobsaday jinkii waa shaqaynayey jinkuna dadka waxay u sheegi jireen inuu qeybka ogyihin mujrimiinta dadka oo waxa weeyaan kalena waxaasay ugu qaraabo jirin oo insiga jinka la shaqaysto mujrimiintaana jinku inuu qeybka ogyahay u sheegi jireen markaasay leeyihin baadida adigan kuu sheega jinniyaanba la shaqaysta anuu nin saraana waxa weeyaan qofkan jiraan wuxuu qabaan kuu sheegaa dad jinniyaha la shaqaystoo tegayaan nahay marka insugana qaarba waaba ku qanceen waxay moodeen jinku inuu qeybka og yahay inuu qeybka og yahayba moodeen markaasay leeyihiin qofkan cuduraad daashaday meel kasta waa la geeyey xow qaba ay leeyihin ilmalahan aygu dhacday intaasaan guursaday xaan qaba goormaanse wax dhala midka waxa weyn ujidbaysan kursiga wuxuu leeyahay meel kasta soo taabtay cis kasta dilay wax kasta ummad baabi'iyey kursigii waa ku sari lahay kaa layga haya marka waxay moodeen jinku inuu og yahay qeyb ilaahay weynaa inuu buriyu ku talagalay baadilkaas ilaahay subxaana wa tacaala muxuu sameeyey nabiyullaahi sulaymaanoo ul cuskana nafti ka dhacday nabiyullaahi sulaymaanoo ul cuskan a nafti ka dhacday ilaahay sidaas u oobsay ushiyuu ku tiirsan yahay siduu ugu tiirsan yahay ilaaha sheegaya ilahay wuxuu noo sheegay inuu ul ku tiirsa ul cuskana laakiin qaabkii ma naqan jinkii qaabkii anagu ma naqaan laakiin ul inuu ku tiirsana kaliya ilahay noo sheegay nabiyullaahi sulaymaan soo ma jeedin marka jinkii waa shaqaynaya waa kaa sulaymaan taagana shaqada wadaa laleey markaasay daf daf daf daf daf waa u jeeda waa ag maraan inay naftu ku jirto in kale warkama hayaan inuu nool yahay u haystaa ha inuu nool yahay ay u haystaa soo ma jeedin hal sanay saas ku shaqaynaya yidhahdeen mufasiriintu sida cabdullahi ibn cabaas iyo qeyrkiisa hal sano markii dambe aboora ushii hoos ka gala markaasuu cunay markuu cunay oo ushii dhacday nabi sulaman waa dhacay nabi sulaman waa dhacay middeeda kale waxay kutusayaan nabiyaalka inaysan dadka la mid ahayn jirki inta qurma iskama daado jirkooda ilaaha xifdina welidaa saas daraaddeed nabiyaalka jirkooda ma cunto carabo fiil naftii markay ka dhacday waxa weyan ushii iska cuskay dhicma jirkiina kala daadama ilaa ushii markii dambe aboor cunay markaasuu dhacay markaas oo ma noolayn miya jinki markaasan oo qeybka maadnan ogeyn miya ayagiyaa waagu ku beri beentay dadka ka gadi jireen oo dhamaa burtay waxaa la haytay ma noolayn oo miyaadnan ogeyn maadnan ogeyn oo qaybka ma ogdin miya ha meeshaasi waagii ku bari waa kuwa yidhi qaarkood mufasiriinta ka mid a waa kuwa yidhi jinku hadda markaas intii ka dambayda waxa weeye aboorka aboorka waa u khidmeeyeen aboorka maaragtay habeenkii waxa u dhisa baadiyahaas yaman haddaad tagto duduun dheer u dhisa ciid weyn u dhisa oo dheer oo duduun layidhaha magaceeda u dhisa waxaasna biyuu ku dhisaa biyahaas meel ka keenay lama yaqan soo ma jeedid qaar ay yidhahdeen jinka u geeye ha jinka ha u geeye ila waagi waa kii shaqada ka nasiyey say shaqadii u wadeen ila waa wadi lahayn hadduusan aboorka cuni lahayn soomaa waa kaasa maalinkaasba abaalku ku yeeshay intii ka dambayda ayagaa u geeye yidhahda biyaha waa un iska sheeko ilaaha garana waa dhigayn mufasiriinta falamaa qadaynaa markaan xukminuu ilaah yidhi calayhi sulaymaan korkiisa almowta geeri maa dalla ma tusinu ilaah yidhi hum jinka calaa mowtihi mowti sulaymaan sulaymaan dhimashadiisa ilaa daabatulardi dhulka daabadiisaa tustay daabatulardi waa aradaba aboorka wey aboorkaa la yidhaha arada marka waad aboorkiyaa tusay taakulu siday u tustay waa tanaa taakulu xaalo ay cunaydo daabaddu min sa'talnabi sulaymaan ushiisa ushii uu ku tiirsanaa ayay cuntay ilaahay yaa noo sheegay inuu ku tiirsanaa laakiin qaabka garan mayn oo ugu tiirsanaa falamaa khara markuu dhacay nabi sulaymaan tabayanat iljinnu jinnigii waxay caddaysatay waxaa u caddaaday hadhihin waxay caddaysatay oy ogaatay jinni allow kaanuu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwo og alqayba qaybka maa labisuu ma nagaadeen fil cadaabi cadaabka kuma nagaadeen cadaabka almuhiini oo wax ihaanaystay cadaabka muhiimka waa shaqadii shaqadii dhibka badneed wey shaqada dhibka badneed kuma jireen hadday qayb ogaa lahaayeen laakiin qaybka ma oga marka caawa ha kaa dawowdo jinniyaa qayb og halkaasa kaaga dhammaato jin qayb ma oga shay waa jira qayb nisbiya waa jira qaybka nisbiga dadku waa ogaa karaan qayb nisbiya waa maxay maalan adiga baadiya kaa lunta waxay tallaa meelahaas hawdkan dhexdiisa qofaas soo maro arkay qofkaas soo ma oga laakiin adiga ma ogid soo maa haddii marka qofkaasu hadda isaga kula jooga uu ku yidha baadidaadi annagu waa ogna ma qayb oo cadiyaa isaga qayb kamaan aduu qayb kaaye adiga qaybu kaaye ila waa kaa qarsoon yahay lakiin isaga qayb kamaan ila waa soo arkayo marka jinka waxyaala saasaha jira oo baadida iyo baadidii kaa luntay maalan waxa weeyaan waxaa dhacda baadiya qof ka lumee jinku meelaha intuu wareegayo arka markaasuu mid wax sheega u tega mid calanleey meel fadhiya uu leeyahay sidaasaa jirta baadida halkaasay taalla hadhow calanlihiya mid oo waxa weeyaan aan iimaanlaawah u tega uu leey baadidaydii sheeg markaasuu leeyahay meesha batalkaa ee buurtu xagga ka xigto geedka weyna quracale waa kan taagan xabaar warwareegaa meeshiu ka soo hela markaasuu leey qaybku og fiirisa iskugu aatay qayb ma oga laakiin fiiri jinkan waa soo ark sao meesha socdo sow qof bani aadanaba sooma arki karo qof inta istaaga somayr warbaadideydii yaa arkay uleey markaasaa qof soo arkay anaana soo arkay jinku waa saasoo kale marka shay saasoo kalaa dadka waa u sheegaan soo ma jeedin laakiin qayb ma oga hal midna waa dhacdaa inay inta iskoraankoraan oo cidka agtiisa tagaan oo malaa'igta kelimad ka soo dafaan kelimadaas ay soo tuuraan oo u sheegaan taasuna waa dhacdaa laakiin qayb ay iska ogyihin ma jirto wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed